galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin axad ah bisha julaay waa saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jacfar kuukaay iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjan
qodobada aad idaacaddayada galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo mamnuucday in dhaqaale la siiyo maleeshiyada al-shabaab waraysi khaasah oo aannu la yeelannay taliyaha nabad sugidda soomaaliya ayaynu idinkaga haynaa dagaalkan oo shabaabka lagula jiro kooxaha argixisaan muddo soo socday habka lagula dagaalamaayona hal wejiyu ahaa oo dhinaca amniga iyo ciidamada iyo xabadaha unbuu ahaa sidaan sheegnana intaas uu ka baaxad weyn yahay dagaalkii hadda waxaa la rabaa in heerar cusub la gesho la ballaariyo dadka baadda shacabka ee baadda iyo maxaan ku dhahaa cadaadiska ay wax uga qaadaana la joojiyo
sidoo kalena waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan fayaqabka biyaha
nadaafadda biyaha oo laga taxadaro in la nadiifiyo waxaa ka fiican in marka horeba aan la wasakhayn waayo nadiifidda biyuhu wax sahlan ma aha mararka qaarkoodna awooddeenna way ka baxsan tahay
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
booliska dalkan maraykanka ee gobolka texas ayaa sheegay in siddeed qof oo meyda laga helay buudhi gaadhi oo qafilan oo yaalay barxadda gawaadhida la dhigto oo ku taalla walmart ama dukaan aada looga laga dukaamaysto charles hood madaxa qaybta dabdamiska ee san antonio ayaa sheegay in ugu yaraan siddeed iyo labaatan qof oo ay carruuri ku jirto laga soo daadgureeyey buudhiga qafilan ee gaadhiga waxaana dhimashada iyo dhaawaca keenay kulayl badan oo ku sababay neefqabatow madaxa qaybta dabdamiska ayaa sheegay in dadka dhaawaca ah qaarkood ay dhibaato xoogle ka soo gaadhay dhinaca maskaxda taas oo aan wax badan laga qaban karin hood ayaa sheegay in aanay dadkani gaadhiga qafilan ku sii badbaadeen wax ka badan hal habeen waxaa xabsiga la dhigay darawalkii gaadhigaas
dagaallo culus ayaa ka soconaya gobolka bartamaha afghanistan halkaasoo saraakiishu ay sheegayaan in laba magaalo oo halbowle ah ay taalibaan qabsadeen iyagoo weerarana ku qaadaya goobaha ku dhowdhow taalibaan ayaa xoog ku galay degmada taiwan ee gobolka goor aroornimadii hore ee saaka kadib markii ay hore usoo qabsadeen degmada kale ee kohistan ee sohdinta ku taalla sida ay saraakiil dowladda ka tirsan iyo taalibaanba xaqiijiyeen gudoomiyaha gobolka goor naasir khazai ayaa v o a u sheegay in kumanaan dagaalyahano taalibaan ah ay soo qaadeen weerarka salaadii subax ka hor ka dhacay taiwana waxaanay halkaasi kala kulmeen buu yidhi iska caabin xooggan oo ay xoogaga afghanistan kala hor tageen ka hor intaanay taalibaanku si buuxda ula wareegin afhayeenka xukuumadda ee fayraba ayaa v o eda u sheegay in qiyaastii toddoba boqol oo mucaaradka taalibaan ah ay habeenkii xalayto weerar ku qaadeen kohistan iyagoo durbadiiba la wareegay dhismayaasha muhiimka ah ee ciidamada oo uu ku jiro saldhigga bilayska gobolka madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sabtidii amray dhismaha markab dagaal oo loogu magacdaray u s s garel ford oo qiimihiisu ku kacayo saddex iyo toban bilyan oo doolarka maraykanka ah markabkan oo ah nooca diyaaradaha dagaalka qaada ayaa markiiba xambaari kara culays dhan boqol kun oo tan sidoo kalena markabka ayaa ah mid casri ah waxaanu yeelan doonaa tiknolojiyad aada u horumarsan qaadi doontana noocyo ka mid ah hubka nukliyerka markabkan ayaa dhismihiisa dib loo dhigayay mar walba saddexdii sano ee lasoo dhaafay islamarkaana lacag aad u fara badan ay ku socotay dowladda maraykanka maadaama ay heshiis hore ula gashay shirkadda dhisaysa markabkaasi
halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington dowladda soomaaliya ayaa ku amartay ganacsatada soomaalida inay joojiyaan dhammaan lacagaha ay siiyaan maleeshiyada ururka al-shabaab oo ay ka mid tahay midda sakada ay ugu yeeraan ururkaasi dowladda ayaa sheegtay in ganacsatada amba ganacsatadii lagu helo in ay taageero dhaqaale u fidinayaan ururka al-shabaab sharciga lala tiigsan doono shir jaraa-idoo ay xalay qabteen taliyayaasha booliska cabdulaahi maxamed cali sambalulshe taliyaha nabad sugidda aan idhaahdee iyo weliba taliyaha booliska cabdixakiin daahir saacid iyo wasiirka amniga maxamed abuukar islow ayaa warbixintan waxaa inooga diyaarisay zahre cabdi axmed
kadib shir jaraa'id oo ilaamaha amniga saraakiishooda ku qabteen magaalada muqdisho goor dambe oo xalay ahayd ayay ka soo saareen go'aamo amare ah oo la duldhigay ganacsatada kuwooda ay ku eedeeyeen dowladda in al-shabaab ay siiyaan lacagaha canshuuraadka iyo kuwa kale ee sakooyinka amaradaasi qodobadooda ay qayb ka ahayd in tallaabo laga qaadi doono ganacsatadii lagu helo in ay dhaqaalo siisa al-shabaab ayaa dadka loo digay waxaa ka mid ah shirkadaha xawilaadaha kuwa isgaarsiinta iyo ganacsatada kale ee caadiga ee muqdisho ku dhaqan iyo goobaha dowladda ay gacanta ku hayso qodobada qayb ahaan waxaa ku dhawaaqay wasiirka amniga maxamed abuukar ducaale islow oo sheegay inay tahay dembi ciddii lagu helo inay taageerto al-shabaab ama mamnuuc ah nooc kasta oo taageero lagu siinayo nimanka argagixisada ah sida ganacsi siyaasad qarinta meel lagu qaranayo shabaab quudintooda barbar istaagga la xiriirka la shaqaynta niyadu dhisidda ama moraalu dhisidda marka waa mamnuuc dowladda soomaaliya mamnuucay tiri waxaa tallaabo sharci waafaqsan laga qaadaya cid kasta oo ururada argagixisada ah u aqoonsato maamul jira sida inay u xukun tagaan waa la soconaa dad badan soomaaliya u xukun tago kuna qanacsan xukunkooda arrintaasna waa mamnuuc qof uu aadi karo xukun ma jirto cabdulaahi maxamed cali sambalooshe oo ah taliyaha nabad sugidda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in ujeedka uu yahay inaysan dowladda u dulqaadan karin ganacsato joogto muqdisho haddana kaalmeynaysa al-shabaab cid loogu aabayeeli doonaa ma jirto inay u aqoonsato ciddii canshuur siisa shabaab micnaheedu maamul sharci iyo nidaam sharci u aqoonsanta ma laga yeeli doono haddii ilaah yidhaahdo in ay shabaab hoosna ay ka siiso ii sheeg maxaan ku dhaha canshuurta korna oo liya isay kaana dhigto dadka soomaaliyed waxaa laga rabaa waxaan si loo dhammaystiro hal meel waxaan looga soo wada jeesto dagaalka dowladda ay ku jirtana gacan la siiyo dhaqaalaha shabaab la siinaayo cudurdaar ma leh anigii siday ila tahay waxaan ka rabnaa marka isgaarsiinta bangiyada xawaaladaha in aysan lacag u qabanin u kaydinin u ganacsiinin u kala u kala gooshin wixii hadda ka dambeeyana qorshe dabcan waxaa jiri doono si dhow lagula socon doono oo xisaab la furan kara aysan jirin ayadoon dowladda ogeyn oo xoolo la bixin kara aysan jirin dowladda iyadoo ogeyn oo tallaabo dhaqaale oo la qaadi kara aysan jirin iyadoo dowladda ogeyn ciddii lagu qabtana ayadaa ka jawaabaysa sababta saas loo yeelanayo inaan ganacsiga iyo dadka soomaalida aan camburanayna ma ahan waxay tahay naftiinna iyo maalkiina iyo sharaftiinna inay nabad gasho ayaan rabnaa inta badan saraakiisha hay-adaha amniga ayaa intii ay ka hadlayeen shirkooda jaraa'id waxaa sidoo kale ay sheegeen inay rumaysan yihiin in dadka dhaqaalaha ku taageera al-shabaab ay yihiin dad aaminsan maamul ahaan al-shabaab waxa ay ka dhawaajiyeen in meelaha qaarkood loo safro deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan si xukuumada ay ayagu ugu sameeyaan taliyaha booliiska ayaa isna waxa uu sheegay inay jiri doonaan dadka sida hadalka uu u yiri siiya lacagaha al-shabaab dabagallo lagu samayn doono jenaraal cabdixakiim daahir oo shirka ka hadlay isna waxa uu yiri wixii hadda ka dambeeya waxaa la fulin doonaa hay-adahu fulin doonaan sida sharciga waafaqsan cid kastoo lagu helo in la horgeeyo kamada sharciga u leh sidoo kale waxaan ognahay dhibaatada ay geystaan waxay u geysanayaan waa ganacsatada iyo ummadda iyo hooyada aan waxba galabsan intii dhacda ugu dambeysay oo qarxya oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo goobo kaloo dal ka mid a kulligood haddaad dib u fiirisid waxaad arkaysaa waxay ku waxyeeleeyeen dad iska farfadhiya dariiqa oon waxba galabsan waxay dhibaateeyeen arday jaamacada dhammaysay oo mustaqbalkii iyo indhihii ummadda ahaa shirkadaha xawilaadaha iyo kuwa kale isgaarsiinta ayaa halbowlaha ganacsiga ee dalka ahaa dhowr iyo labaatankii sano ee burburka waddanka uu ka jiray waxaana tuulo kasta degmo kasta iyo sidoo kale magaalo kasta oo waddanka ka mida ka jira shirkadaha xawilaadaha iyo kuwa isgaarsiinta waxaana amarada la duldhiga ganacsatada ka mida in al-shabaab goobaha ay gacanta ku hayaan aan wax lacaga a loogu diri karin waxaana muddo soo jiitamaysay wararka la xiriira in al-shabaab deegaanada ay ka arrimiyaan ay ka qaadaan dadka ganacsatada sakooyinka sannadlaha ah ee dhaqaalaha ah canshuuraha joogtada ah iyo taakulaynta dulsaarka ah marka ay weerarada joogtada ah ku socdaan kooxda waxaana ganacsatada badihi ay kaga badbaadaan dhaqaalaha ay siiyaan al-shabaab sida dadka qaarkood ay sheegaan in loo bartilmaameedsado goobahooda ganacsiga ah si gaara dowladda soomaaliya amaradeedan cusubna waxa ay noqonayaan kuwo dabcan ku keeni doona culayskooda maadaama al-shabaabna deegaanada ay ka taliyaan iyo guud ahaanba xataa magaalada muqdisho la sheegaya inay ganacsatada dhaqaale ka qaataan halka dowladduna haatan ay mamnuucday
sahre cabdi axmed ayaa warbixintaasi inoo soo koobisay haddaba agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambaloshe ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda v o a ku sheegay in lacagaha baadda ah ay yihiin dhaqaalaha ugu badan ee xilligan soo gala al-shabaab waxaana uu sheegay inaanay lacagahaasi ka yarayn boqol iyo konton milyan oo dollar haaruun macruuf ayuu uga warramay sababta ay go-aanadan u qaateen
haarun waa mahadsan tahay sababaha keenay dabcan waxay tahay dagaalkan oo shabaabka lagula jiro kooxaha argixisaan muddo soo socday habka lagula dagaalamayona hal hal weji ahaa oo dhinaca amniga iyo ciidamada iyo xabadaha unbuu ahaa sidaan sheegnay intaas uu ka baaxad weyn yahay dagaalkii hadda waxaa la rabaa in heerar cusub la gesho la ballaariyo dadka baadda shacabka iyo baadda iyo maxaan ku dhahaa cadaadiska ay wax uga qaadaana la joojiyo marka hadda waxaa keenay dee waxaa muuqata baadihii ay soo kordhiyeen lacagaha ay kasoo galana aada ayay u farabateen dabcan lacagahaasna si joogta waxaa loo waxyeeleyaa gacanna ay ka geystaan howlgallada iyo iyo sheega ficilada guraacan shacabka ay ku waxyeeleynayaan lacagtaasina horumar iyo adeeg iyo ummad inay wax ugu qabtaan ugama shaqeeyaan ummadday ku baabi'iyaan burburay ku keenaan waa ku kala diraan way ku dilaan dhiigga ummadda soomaaliyed ay ku daadiyaan dabcan dawladaha deriska aan nahay iyo caalamkana khalkhal ayay ku hayaan dhamaankooda iyo iyo iyo danahooda sidee bay ugu suurta gashaa lacag intaa leeg inay ka arursadaan waddanka gudihiisa
nimankan horta dee dagaalka waa la socotaayo qofka haddii uusan xishoonayn ama wax celinaya oo cabsi ilaaha ama xeera ama xugun uusan jirin horta de wax kasta uu samayn karaa marka dadkaani dadkay waa si toosay u baadaan si dadbanay u baadaan maxaan ku dhahaa bareecag kasta iyo beer kasta iyo bar kasta oo jirtana waxbay ka qaataan dabcan taasna dee waxaa keenaysa dayac dadka soomaaliyeed haysta waxaa keenaysa argagax iyo khalkhalgil ay ku haayaan waxaa keenaysa la falgalkii la rabay oo aan lala falgeli jirin laakiin hadda annaga sidii howlahan aan u bilaabnay ilaa bilawgii may ilaa hadda magaalada muqdisho howlahoodii o dhan way ka yaraadeen qaraxyadii iyo dagaaladii iyo dilalkii ay ku jiri jireen waa ka yaraadeen inay fal galaanna way ku adkaatay dhacdaha marka ay jiraan ay aysan jirin sabab hadda looga cabsado oo baad lagu siiyo oo ammaankii ilaa xad ay dawladdu ay kafaalo qaaday ama ay ka shaqaynayso waxaan go-aansanay xilligan xilligii ay tahay in la jooji lahaa si cadna looga hor imaan lahaa sidee baad marka ay u hirgelayaan qodobada aad soo saarteen ma haysataan nidaamkii iyo awooddii iyo sharcigii aad ku hirgelin lahaydeen maadaama aan ognahay sharci la dagaalan argagixisoo kale waddanka inaan la ansixin weli baarlamaankaa la marin horta sharci wadanka shuruuc uu leeyahay keliya waxay u baahan yihiin fulin iyo hirgelin nin moogna hadda ma jiro in koox argixisaa in lacag la siiyo sharci darre ay tahay nin moog ma jiro cadowgaaga dhaqaalihiisa in aanan la fasixin ama aysan xalaal ahayn ama aysan suurtagal ahayn in dhiiggiisana xalaaleysid lacagtiisa iyo meelaha uu wax ka helaana aada ogolaatid inaysan hadda xaq ahayn ama aysan logic ahayn waa la fahamsan yahay marka annaga ciidankeena waa noo diyaar ilaa hadda xogaan ka haynaa meelaha ay sheegeen sida lacagta ay u qaadaan dadweynaha soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay soo sheegaan dadka baada iyo handabaada ku haya annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan ka howlgalno annaga nafteenana waxaan xoojin doonaa ishee awoodeena xog aruurin awoodeena ikhbaaraadka ama ama ama ama ii sheegeen maxaan ku dhahaa intelligencegaan xoojin doonaa insha allahu dabcan ciidamada ammaankana waana la habayn doonaa waa la tayin doonaa si xoog badanna waa u joojin doonaan ama waa u hor istaagi doonaan shacabka soomaaliyad in la baado marka lacagahan ma waxaa loogu diraa aaladan ay adeegsadaan maxaan ku dhaha lacagaha la isu gudbiyo ee la yidhaahdo electronic transferka mise lacag cadaana lagu siiyaa mise iyadoo alaabooyin kale ah la siiyaa mise dhammaantood intaas sheegtoo dhan ba isugu jiraan laakiin inta badanna kaashay ku helaan oo dee waxay ugu yeeraan dadka meelaha ay joogaan lamana joojin jirin dadka hadda waxay ka dambeya waa la joojin doonaa magaaladana waxay kuleeyihiin santaro ay ku aruursadaan electronigana way ku aruursadaan aalad kasta u suurtogeli karta lacagta inay ku heshay inay ku helaan nimankaasu isticmaalaan wax ka xaseeban ma jiraan inay isticmaalaan maxaa hore marka tallaabadan loogu qaadi waayo dadka su-aasha isweydiinayaan waxa weeyaan haddii arrintu saa u saalan tahay maxaa hore loogu samayn waayo wax saalana ma jiraan dabcan xaaji kastana xilligeeday falantaa annaga um hadda un baan joognaa shala ma joogin tiimka hadda joogana wuu go-aansaday hadda inaan waxaan arrin inaan indhaha laga sii qabsan karin dhaqaalaha ugu badan hadda halkeebu ka soo gala al-shabaab waxaan ku weydiinayaa awal waxaa la dhihi jiray dhaqaalaha ugu badan wuxuu kasoo galaa dhoofinta dhuxusha dhuxul weli ma dhoofiyaan halkeebu ka soo galaa dhaqaalaha ugu badan dhaqaalaha ugu badan waxay kasoo galaan baada iyo canshuurta ay ganacsatada soomaaliyeed iyo iyo ii sheeg adeegyada soomaaliyeed ay saaraan oo yani meel wax ka baaqdaan lama arko dukaan kasta iyo iyo iyo shirkad kasta iyo neef kasta oo la gadaayo iyo gaadiid kasta jid maraayo oo meel ay taagihiin mara canshuuray ka qaadaan meel ay wax uga baaqdaan nimankaas ma jirto marka way bartilmaameedsan doonaan haddii ganacsatadu ay diidaan dabcan sidaad sheegtay telefoonadii kusoo wacayaan haddii ay diidaan oo ay bartilmaameysadaan iyagii ganacsigooda la qarxiyo maxaa xiga see dadkan ammaankooda lagu sugi kara horta dadkan ammaankooda hadda waa la sugayaa oo qaraxyadii sidii howl u dhexi jireen uma dhacaan waa la socotaan sida howlgaladan xasilinta caasimada iyo xakamaynta hubka loo bilaabay qaraxyadii way yaraadeen dilagtii way yaraadeen umana sahlana in hadda sida go-aan wax ka yeelaan dadka dadka waxaa laga rabaa marka meesha waa waxaan ka codsanaynaa qofkii nimankaas baad warsada si toos annagana nagu sheegaan annagana waa ka jawaabaynaa waana ka hor istaagaynaa inay shacabka handadaan annaga nafteenuna istiqbaalaadkeena intelligencegana waa xoojin doonaa oo hadda meelna uma naano nadwaa kastoo lacag aruuriya iyo nadwaa kastoo waxdila iyo nadwaa kastoo amniyaada iyo nadwaa kasta oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa ummaddan in wax lagu yeeleel rabana waa waa wax kastoon ka gaarna annaga waa samayn doonaa wada shaqaynta ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeedna waa u baahana dabcan intii oo maalin ilaahay keena la baadi laha waxaa loo qaatay cidda baadaysa inay dawladda tusaan dawladduna waa u diyaar mana hakla doonto mana ka gaabin doonto in ay howlaheeda iyo waajibaadkeeda ammaanka ay ay ay fuliso cawaaqibka ka imanaya muxuu yahay haddii ganacsatadu ama dad kale oo ganacsataha ama ganacsada qaarkoodba ay sii wadaan ama cabsi ha u geyso ama wax kaleba ha u geeye inay dhaqaale siiyaan shabaab cawaaqibka ka imaan doona kow horta tallaabo sharci waafaqsanaa laga qaadi doonaa qofkaasna waxaa loo aqoonsan doonaa qof dee si kasax ugu hogaansana awaamirta al-shabaab raallina ka ah waxay wadaan
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf isla arrintan la xidhiidha lacagaha la mamnuucay in al-shabaab la siiyo oo ganacsatada laga hor istaagay ayaynu ku guda jirnaaye arrintani sidee ayay dowladda u hirgelin kartaa jaamac buule jaamac ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey madaxa hay-adda cilmi baarista arrimaha xag jirka ee irshaad cabdiraxmaan sahal oo ku sugan magaalada muqdisho soomaaliya runtii waa hal dal weeye waxa weeyaan dawladda ayaana mas-uul ka ahaa in ay maamusho dalka hadday noqoto xadi xadkiisa iyo dhul iyo cil iyo badba iyo waxyaabaha kale la xiriira nolosha bulshada dawladdu si ay u kasbato kalsoonida shacabka waxaa laga rabaa arrin muhiim ah oo ku saabsan horta marka hore in ay muujiso kartida ay leedahay iyo awoodda ay leedahay oo sharciyada iyo dastuurka iyo qawaaniinta lagu soo dabaalo dalka hadday noqoto xagga lacagta la isticmaalo in lacagtii baaba-day la la daabaco lacag la keeno hadday noqoto canshuuraha hadday noqoto in ayadaa lafta adeeg ay bixinayso dawladdu laga rabo inay adeeg ay la timaado waxaad carabka ku dhufatay oo aad tidhi kartida dawladda waa inay muujisaa annagoo halkaa ka duulayno suurtagal ma u tahay dawladdani awood ma u leedahay in ay maamusho cidda lacagta la siinayo iyo cidda lacagta bixinaysa iyo ciddaan bixinaynin si lagu ogaado iyo si lagu dabagalo iyo weliba in tallaabo laga qaado si looga gudbo sanawaadkii hore lasoo dhaafay iyo xukuumaddan xukuumadii ka horreysay si looga gudbo xukuumadda hadda jirta waxaa la gudboon inay la timaado tallaabooyin sidii hore ka ka bedelan shuruuc inay dejiso sidii hore ka bedelan in ay waxa weeyaan ay awood ay kusoo dabaaxdo dalka iyadoo inay maamuso inay gobolla dhammaan gobolada o dhan inay tagto in asbaabta ugu muhiimsan hadda runtii dawladda ku kaliftay inay go-aama hoos saarto waxa weeyaan waa waa ururka masalan al-shabaab oo kale oo laleeyahay ganacsatada ayay ka qaadaan canshuur oo sida aan ka ka dareemayo hadalka arrimahaas oo kale arrimo haddii dawladda la fiirinayo awoodda ay leedahay oo isbadayso inay dhacda ma ahayn waa inay dawladdu ay ay ay ballan qaado amniga shacabka soomaaliyeed inay hadday noqoto ganacsi hadday yihiin hadday waxbarasho yihiin hadday yihiin qeybaha kala duwan inay amniga shacabka inay ballan qaado shacabkuna markaas inuu dawladdu uu garab istaago cabdiraxmaan in sharci la soo saaro waa meel in la fulin karana waa mid kale marka waxaan rabaa inaad si toosa u gasho oo aad fiiriso dawladdu ammaanada ganacsatada ma qaadi kartaa shacbiga halkiisa haba jooge ninka diidaa in uu bixiyo canshuurta ama sekada ama baada sida ay wasaaradda arrimaha amniga ee soomaaliya ay u sheegtay ma kafaalo qaadi karaan waxyaabaha sababayo inay dadkani al-shabaab u siiyaan dhaqaale aniga waxaa ii muuqdaa taxadiyaad waaweyn inay jiraan oo indhaha aan laga laaban karin oo ganacsatada runtii ay duruufo adag ku nool yihiin oo waxa weeyaan ruuxa ganacsanayana uu ilaashanayo dhaqaalihiisa uu ilaashanahayo naftiisa arrintaa marka waxa weeyaan loolanka hadda jira ee siyaasadeed dawladda qorshaha ay soo saartay oo ay rabto inay ku xakamayso ama inay kaga hortagto ama inay ku joojiso awoodaha ay leeyihiin al-shabaab ururka al-shabaab ay leeyihiin arrintaas tallaabo weeye ay dawladdu qaaday go-aan ahaan laakiin fulinteeda waxaan dhihi karaa caqabaad baa jiri karaa oo runtii qofka hadda soomaaliya jooga uu dareemi karo waxaan isleeyahay dawladdu inay rabto arrintan fariin inay gaarsiiso ganacsatada ayay ayay ayaa horta number one u ah fariinta horta inay gaadho inay waxaa jira inay dawlad tahay dawladda wixii kasoo horjeedinaya in fallaago mucaarad nabadiid nabadiidna aan la tacaamuli karin marka dawladdu waa inay ka adkaato dadka kasoo horjeeda hubka ahaysayihiin inay dawladdu ka adkaato waxaa waxay keenaysaa soo noqoshadii haybadda dawladda adkaashaha halkiisa ha jooge waxaa la isweydiin karaa xaq ma ku tahay ganacsatada in la yidhaahdo haddii iidnan joojinin bixinta noocaasa oo lacagaha aad siinaysaan al-shabaab in aad u guurtaan meelaha ay al-shabaab ka taliyaan ama aad xarig iyo in hantidiina lala wareega aad mudan doontaan arrintaas sax ma tahay aniga aniga sidaa uma fahmin hadalka dawladda maxaa yeelay dawladda dhaqankeedu waa ka duwan yahay dhaqan jabhad waa ka duwan yahay dhaqan dad waxboobahaya dawladdu waxaa saaran inay ilaaliso xuquuqda ganacsatada inay difaacdo inay amnigooda sugto ugu dambayntii fariin ayaad ku sheegtay ulajeedada sharcigan ama go-aankan ay dowladdu qaadatay fariintaas marka laga taga ganacsatada ma isleedahay waa mid dadweynaha iyo al-shabaabba gaari karta oo micno samayn doonto fariintaas waxaan isleeyahay hadda waxay noqotayba public opinion ra'yi caam dadka o dhan hadda ay iswareysanayaan ama meel kasta ay gaadhay bay noqayay noqonaysaa laakiin fariintaas waxa weeyaan reactionna way keen way keeni kartaayo xataa dadkan al-shabaab oo kaletoodu way ka hadli karaan baan isleeyahay oo waktooda go-aamo way qaadan karaan laakiin waxa weeyaan fi nihaaya waxaa muhim ay tahay muwaadinka soomaaliyeed runtii lasoo daaradhacaya dhibkan ilaa ilaa ilaa ninety one ki ilaa hadda wuxuu u baahan yahay inuu helo deganaansho
cabdiraxmaan sahal yuusuf agaasimaha hay-adda cilmi baarista xagjirka oo khadka telefoonka ugu warramayey jaamac bowle jaamac ayuu kaasi ahaa halkaad kala socotaana waa v o a
galab wanaagsan idilhaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan in ku dhow hal milyan oo neef ayaa la rajaynayaa inay ka dhoofaan dekedda magaalada berbera kadib markii dowladda sacuudigu ay xayiraaddi ka qaaday dhoofka xoolaha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan cabdulaahi maxamed daahir cokuse ayaa maanta warbaahinta u sheegay in ay si rasmi ah dhoofkii xooluhu u bilowdeen sidoo kalena ganacsatada ka ganacsata dhoofka xoolaha ayaa iyana arrintani ku tilmaamay mid kor u qaadaysa suuqa kala iibsiga xoolaha taas oo in muddo ah aanu wacnayn haddaba wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray magaalada hargeysa
waa sayladda iibka xoolaha ee magaalada hargeysa waana ka dhaqdhaqaaqiyo aragtiba duwan tahay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa buuxa xoolo tiro badan oo u diyaara dhoof wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan cabdulaahi maxamed dahar cukuse iyo mas-uuliyiinta sare ee wasaaraddaasi ayaa iyaga oo ku sugan sayladda xoolaha warbaahinta u sheegay in dhoofkii xoolaha si rasmi ah xayraaddii looga qaaday inaannu ummadda ugu bushaarayno iibkii ama dhoofkii xoolaha nool ee tegi jiray sacuudi arebiya oo muddo inaga xayirnaa in laynoo furay dalka boqortooyada sacuudi arebiya waxa ay noo oggolaadeen inaynu dirno moosinka xajka xoolihii noolaa ee aynu awal bedeli jir waxaa kale oo jira dalka imaaraadka carabta ayaa isaguna socdaalkii aannu dhowaan ku tagnay ee madaxweynuhu hoggaaminayey waxa uu naga oggolaaday inuu si gaara ictimaaddo inoogu furo oo uu noqdo dal kale oo aynu xoolaha u dhoofinno cukuse oo ka hadlayay sababtii loo joojiyey dhoofka xoolaha ee lagu sheegay inaanay caafimaad ahaan sax ahayn waxa uu sheegay in arrintaasi la hubiyey xoolaha soomaaliyeed ama neefka soomaaliga ahi waxaannu xaqiijinaynaa inuu caafimaad qabo meel kasta oo uu ka joogo geeska afrika waxaannu xaqiijinaynaa shilkii xoolaha lagu joojiyey ee ka dhacay dekedda muqdisho inaannu ahayn mid wada saameeya neefka soomaaliga ah meel kasta oo uu joogaba annagu somalilan waxaad arkaysaan dhakhaatiirta waxaad arkaysaan dhowaan waxay noo yimi dhakhaatiirtii sacuudigu uu soo diray waxa ay wada mareen maxjaradeenna oo dhan waxa ay mareen xoolaheenna ayay tijaabo ka qaadeen waxa ay qaadeen laaboratoriyada aynu leenahay bay noo egeen waxa ay qireen inaynu buuxinnay shuruudihii ay u baahnaayeen oo dhan waana mid ka mid ah tay noo fududaysay in xoolaha laynoo furo wasiirku waxa uu sheegay in sicir bararka maciishadda ee dalka ka jirta muddaba ay sababaha keenay qayb ka ahayd dhoofka xoolaha ee xayiraadda la saaray hase ahaatee uu imminka rajaynayo inay wax iska beddelaan qiimaha maciishadda mar wasiirka la weydiiyey tirada xoolaha ee sanadkan loo dhoofinayay sacuudiga ee ka baxaya somalilan waxa uu ku jawaabay sideedaba waad og tahay neefn xoolaha xajka moosinka xajka la dirayo waxaa qaata baanka islaamka marka waxay ku xadidan yihiin tirada xujayda xaaji kasta hal neef baa ku waajibay inuu qalo marka tirada la diraa had yo teer waa taasi dalka keliya ee xoolihiisa la qaatana ma nihin innagu laakiin waxaynu nahay dalka koowaad had iyo jeer haddii laba milyan la ogolaado hal milyan baa innaga inagu soo hagaagan sidoo kale waxaa la weydiiyey furitaanka dhoofka xooluhu ku kooban yahay intan xajka iyo inuu sidaa u furnaanayo oo aan dib loo xayiraynin waxaa wasiirku ku gaabsaday ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inay weligeed ba innaga inoo furnaato dadaalkeennu waxa weeye inaanu ganacsiga neefka xoolaha istaagin mar walba taasaynu dadaalkeenna ku jirnaa iminkana waxaanu ku rajo weynahay inay sidaa ahaanayso cukuse waxaa kaloo la weydiiyey sababta rasmiyan xoolahan dhoofkooda loo xayiray iyo sida uu damaanad qaadi karo in xoolaha caafimaadkooda sugan yahay adeer waxaan ku qaadayaa somalilan ma ahayn meeshii xoolaha laga joojiyey marka koowaad marka labaadna khalad dhacay bay ahayd waxaa la sheegay oo sacuudi arabiya sheegtay markii xoolaha ay ku dhawaaqaysay inay joojiso in lo ka dhooftay muqdisho laga helay xanuunka ay sababta uga dhigeen ee rifti faaliga lo muqdisho ka dhooftay ayaa loo joojiyey ari berbere ka dhoofayey laba waxoo islaahba maaha ariga iyo lo-da isku xanuunba adeer kuma dhaco iyo geelaba hadday xanuunna wadaagaanna kan imanka ay sheegeen ma ahaba geesta kale ganacsatada dhoofiso xoolaha ayaa iyana ka hadlay tallaabadan xayiraadda lagaga qaaday xasan ibraahim jaamac waxa uu ka mid yahay ganacsatadaasi xoolihii naga xidhnaa kol haddii maanta laynoo furay waa wax ilaahay lagu mahadiyaa marka ilaahay baa lagu mahadinayaa xanaanada xoolahana waxaanu leenahay ilmaadeerayaal xooliheenna caafimaadkooda ka warhaya oo nala ilaaliya waayo waa dhaqaalaheennii waa dhaqaalaheenna koowaad dhinaca kale qaar ka mid a ganacsatadii kale ee suuqa xoolaha oo iyana aan wax ka weydiiyey ayaa sheegay in qiimaha lagaga iibsanayo xooluhu uu aada u hooseeyo islamarkaana aanay isbixinaynin hase ahaatee wasiirka xanaanada xoolaha oo arrintaasi la weydiiyey waxauu ku tilmaamay inay tahay dacayad u dhexaysa ganacsatada xoolaha waa sida uu hadalka u yidhiye barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa la diyaaraa jaamac bowle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadaha oo kale axad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa biyaha waa qaybtii labaad ee barnaamijka aanu uga hadlayno biyaha oo aad toddobaadkii hore dhegaysateen qaybtii koowaad intiinnii fursadda u heshay dhegaystayaal toddobaadkan waxaanu diiradda saaraynaa haddii eebaha awoodda la uu idmo caafimaadka iyo daryeelka biyaha la haysto hadday ahaan lahaayeen biyo ceel laga soo saaray kuwa tuubada ku jira kuwa caagada ku jira barkad garab iyo meel kasta oo biyo dadka ay isticmaali karaan iyo xooluhuba ay ku jiraan waxaa barnaamijka marti noogu ah muuse kooshin oo ah injineer ku takhasusay beycadda gaar ahaana biyaha muuse kooshin waxa uu labaatankii sano ee u dambeeyey ka shaqaynayay qodista ceelal biyood oo loo isticmaalo soo saarista shidaalka gobolka alberta ee kanada waxa uu degan yahay magaalada calgary ee isla gobolkaasi qadka teleefoonka ayuu noogu warramay isagoo ku sugan magaaladaasi muuse kusoo dhowow barnaamijka mar kale adigoo mahadsan waa dhawahay jaaco aad baad umahadsanta ugu horreyn ee waxaad nooga warantaa inta aanan u gelin guud ahaanba siyaabaha kala duwan ee biyaha eloo nadiifinayo ama daryeelkooda loo ilaalinayo caafimaad ahaan heerarka kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee biyaha u isticmaalaan deegaano ahaan iyo sida aad is leedahay way u habboon tahay jamac waa mahadsantahay waa waa su-aal runtii aada u culus oo wakti yar looga hadli karin laakiin bal waxaan isku daya intii karaankaya inaan inaan inaan ka jawaabo su-aashaada jaamaco qofka bini aadamku waxaa la yidhahdaa boqolkii konton ilaa lixdan bini aadamku wuxuu ka samaysan yahay biyo oo jirkeenu ka samaysan yahay biyuhu waa wax nolosha ku xiran tahay waana seef lab af leh waa ku noolayaan waana ku dili karaan marka nadaafada biyaha oo laga taxadaro in la nadiifiyo waxaa ka fiican in marka horeba aan la wasakhayn waayo nadiifida biyuhu wax sahlan ma aha mararka qaarkoodna awooddeena way ka baxsan tahay marka dhulkeena oo weyn cimilo kala gedisan iyo duruufo kala gedisanna ay ka jiraan iyo nolol kala gedisan bal aynu isku dayno inaan fiir dadka u kala saaro dad reer miyiya iyo dad reer tuulaada iyo dad reer magaalo oo magaalooyin waaweyn degan baahida biyaha ay u qabaan iyo carqabadaha hortaagan oo dhinaca caafimaadka oo biyaha qayb walba goonideeda ayay u saameynaysaa oo oo carqabado gooniya qolo walba hortaagan bal anigu waxaan nasiib u yeeshay jaamacow waxaan ku dhashay miyiga ilaa shan sanaan kusoo gaaray haddana tuulaan u guuray tuulaan deganayn muddo deganayn markii dambena magaalada xamar baana muddo deganayn ayadaan dugsiga dhexa iyo dugsiga sare kaga baxay marka xoogaa waxay ii siisay fursad waxay ii siisay inaan nolol walba soomaalida ku nooshahay aan wax ka fahamsanahay marka bal waxaan isku dayaa reer miyiga inaan tooda ku bilaabo marka remiga tooda haddaan ku bilaabo jaamco anigu nasiib waxaan u yeeshay inaan soo dadkii soo gaaray baan ahay da-dayda baan sheega markaas halkaa ka muuqatee dadka oo haamo isticmaala remiyigu haamahaas iyo dhiilo ayaa la isticmaali jiray geed qaban la yidhahda laga samaysan jiray waa la culi jiray culidaasna waxay ahayd wax looga dilayo bacteriyada iyo viruska iyo marka dhiisha marka iyo haanta la culo ama la deebiyo wakti bay qaadan jiray wixii lagu shubtaa ama biyo ha noqdaan ama caana ha noqdaan inay xumaadaan marka remiyigu inkastoo aysan fahamsanayn bacteria iyo virus wax la arki kara maaha ishu qaban kartee haddana way ogaayeen sidii ay uga tabaabulshaysan lahaayeen dhibaatada ka timaado sababta u culayeen oo dab hol ay u gelinayeen diisha waxay ahayd inay ka dilaan waxaas nool oo dhibaatada u keeni kara wakti dambaa waxaa isbedelay waxaa yimid haamo ka samaysan biro oo markii hore loo arkay inay ka sahlan yihiin shidadii badnayd oo laga mari jiray haamaha la tolayo iyo kuwan intaad u gasho oo u tagto dukaanka kasoo gadato haan biroo maaragtay kana fudud kana sahlan iyagana hadda waddanka markaan ku noqday toban sano ka hor waa suuleen oo waxaa bedelay cagag marka haamihii qabada ka samaysnaa waa baabi-een haamihii biraha laga sameynaya tinka ah ayagana waa baabi-een markaan weydiyana waxaa layihi awrtaa markay ku seexato intay isku buusbuusaan wax laga qaban kara mada waa inaa iska tuurtaa marka marka sidaasaa lagu nacay baa laygu yiri laakiin way dhaameen wax badanna kuwa caaga ah caagagaa marka waxaan ka arkay jaamac waan fiirshay caagag dadku ay wataan waad nahaysaa waxaa ku samaysmay algi cagaara oo guduudan dadku say u dhaqi karaan ma ma jirto looguma talagelin biyo markoodii horeba oo wax saliid ama wax kaloo suna lagu keenay oon loogu tala one time use ahaa hal mar keliya in la isticmaalo loogu talagalay marka muusow haddii biyo kulul lagu shubo oo ma caawinaysa miya caagaga wa way caawimaysaa oo biyaha kulul waa waa caawimaysaa laakiin de waxaaba laga yaabaa aagaanba inaan bi in la biyo kulul loogu loogu shuba inaan loogu talagelin ousan biyaha kulul iska celin wixii waa aad buu ka samaysan yahay oo dhibaato kale iyaduna ay keento marka gacantuna ma geli karto oo waa wax aburka furkiisu uu yar yahay gacantu ma geli karto dadkii ma haystaan wax chemica ah oo ay kula dagaalaan markaasay caanihii ku shubanayaan markaasay biyihii ku shubanayaan waad naxaysaa haddaad aragto dhibaatada caafimaad oo caagagaasi wadanka ay ku hayaan Maxaa ka mid ah- maxaa ka mid ah marka dhigi la karta?
tuuro iska daa marka la tuuro dhinaca kale environment iyo dhibkay ku hayaan oo dee wax dhammaanaya maaha weligood halkaasi qashinka ku jiraya marka dadka waxaan kula talin lahaa reemiyiga ah in ay ku dadaalaan intii karaankooda ah agaga inay ka kaaftoomaan maamulada iyo dowladaha ka jirana inay xil iska saaraan iyo dadka caafimaadka ka shaqeeya inay dadka wacyigeliyaan oo laga ilaasho waxyaabahaas aysan ka warqabin laakiin dhibaatada u keenaya caafimaadkooda waa tahay dhinaca tuulooyinka haddaan usoo weecanno iyaga dhibaatooyin noocee ayaa ka jira nadaafadda biyaha marka laga hadlayo Een, eh, tuulooyinku magaalada iyo miyigay u dhexeeyaan labadana way ku xiran yihiin marka tuulooyinka xitaa waa kala saari karaa oo dhinacan goboladan dhoobeyda ah oo webiyada iyo leh iyo kuwan kaleeto oo magaranaysa dhulkan een, dhulkan dhul daaqsinka oo magaranaysa een, wixii adigu beledweyne dhinacan waqooyiga kasoo xiga waxaad moodaa xoogaa baahidooda inay kala gedisan tahay tuulooyinka waxyaabaha aniga isheedu qabatay waxaa ugu badan ceelal matoore inta badan ay leeyihiin ama baraago baraagihii waxaad arkaysaa si ay ula dagaalamaan waxyaabaha ku dhalanaya naaftay ku shubayaan qaarkood oo waxay ku leeyihin naaftadaasa waxay heen heen oo kale noqonaysa oo waxay dilaysaa bacteriada ku jirtay waxaysan ogeyn naaftadu way bacteriada ma dilaysa waxay dilaysaa waxyaabaha raha iyo bahalada ku dhacay iyo waxaasay dilaysaa laakiin ayada laftigooda inay cudur keenayso dadki kama warqabaano waxaa jirta qaybo ku jirta naaftadan iyo iyo benzinka iyo oo kansar keeno la ogyahay oo laboratoryga lagu xaqiijiyey marka dadka soomaaliyeed ah waxaan odhan lahaa ka feejignaadeen maamuladuna xil ha iska saareen dadka inay wacyi geliyaan waxaan kaloo tuulooyinka aad ku arkaysaa makhaayadaha dadku marka ay shaaha iyo ka cabayaan halkan waxaa la dhigayaa baaldi biyo ku jiraan iyo baaldi kaloo laba baaldi oo biyo ku jiraan kana qofkii koobka shaaha uu ka cabay lo- la dhex gelinaya kan kala haddana la dhex gelinaya mid caano u ekaanaya sidiis ilaa iyo maanta oo dhan qofkii marka saaka yimid oo ama t b qabay ama hargab qabay koobkiisii aaga baaldigaana la dhex gelinaya biyuhu ku jiraan waxaa marka suurtagelaysa bacteriyada inay halkaa ku faafto sokor baa ku jirta shaaha bacteriyadu sokorta waa waa waa waa waxyaabaha ay ku eh, de waa nafle inagoo kale ah waa energy source ay u baahan tahay wax een, ay ay ku noolaato waxaa ku jiraya caanihii waxaa laga yaabaa marka dhibaato qofkaasi uusan qabin in la keeno jaamaco marka waxaan ummadda soomaaliyeed ku wacyigelinaya wadamadaana joogno oon hore u maray dadku koobabkooday wataan inta badan iyagu koobabkooda waxay u wataan inay yaraayeen khasaarada koobabka la tuurayo hal mar inta shaaha lagu shubto la tuurayo marka qof waxaad arkaysaa qof walba koobkiisu wataa innaga soomaalida oo caafimaadkeeni uu khatar ku jiro maxaa ku jaban dadku inay qof koobkiisa u wato oo ay ku- kuba jirto waxyaabaha uu sito oo- oo kamida maaragtay een, makhaayadda markuu tago yidhaahdo koobkaygaana igu shub waayo adigu cudur isu keeni maysa waxaad qabtay waad qabtay dadka kalena ku faafin maysa marka gurigaada gurigaadaad ka soo dhaqanaysaa waad la imaanaysaa waa waad la imaanaysaa makhaayaduna inay ka feejignaadaan waxa ay sameeyaan waxa inaysan dhaqin baa la qaataa sida hadda ay samaynayaan waayo wax culture in la yidhahday ku samaynaya ayagana bacteriadii beeraya waayahay oo dadkii faafinaya muuse Taasoo waktiga dadka- waktiga inaan ka faa'iidaysanaa rabnaa aan usoo duruqno magaalooyinka iyaguna dabcan waa kala duwanaan karaan maxaa ka jira iyo nadaafadda biyaha ee loo baahan yahay dadka magaalooyinka degan inay ka taxadaraan jaamac hal mar aan u noqday dhinacaas dhinaca tuulooyinka dhinaca dhoobeyda oo aada muhiim u ah Waa- jaamacu dhoobeydu way ka biyaha laga cabaa waa biyo webi oo badanaa ah biyo ay ku badan yihiin viruska iyo bacteriyada iyo waxaa jirta een, ciiddu waa waxa ugu fiican oo biyaha lagu filter gareeyo ciiddu marka waa bacteriyadii waa ka reebaysaa viruskii waa ka reebay waxyaabaha yaab kale virusku aad u yar waxaa la ogaaday inay ciiddu ka reebayso marka ciiddu hadday hal mitir gaarayso oo ciidan xaanida ah oo waaweyn ay tahay had marka hay-ado waxaa jira dadka ka caawima dowladaha go- gobolada ka jirana way ka caawin karaan dadka in dadka ay korkaas biyaha uga shubaan ciiddaas hoostana biyihii markaas ay ay ay kasoo shubantay biyahaas marka hoosta ka imaanaya eh, weelkaas yarka oo dheer oo ciiddu ka buuxdo wuxuu filter garaynayaa wixii wasaq ku jirtay wixii ku jiray v- v- virus wixii ku jiray bacteria waxyaabaha cudurrada keena biyo nadiifa uga soo baxaya Aan- arrintaas ummadda soomaaliyeed waa ku baraarujinaya inta karaankooda waa wax aan wax badan u baahnayn oo technology oo eh, oo aada u sahlan dhinaca dhoobeydana dhinacaasaan aan sidaasaan kula talin lahaa marka magaaladan usoo noqonayna waa tahay usoo noqo magaalada maxaa ka jira magaalooyinka oo u baahan inay dadku ka taxadaraan si biyaha loo nadiifiyo caafimaadkoodana loo ilaaliyo meel kastoo biyo laga cabayo waxaa wanaagsan in laga ilaasho in biyahaasi ku noqdaan hadday weel noqoto hadday ceel noqoto hadday baraag noqoto in laga ilaasho in biyo waayo biyaha marka aynu inagu ama weel ku shubno ama aynu gaca- gacmaheena iyo ay taabtaan ama kabaheena waxay ku beerayaan germs iyo bacteria iyo virus ay ku celinayaan baraag waa diqoobayaan dadka baraagahala way yaqaaniin baraagta haddii lagu dabaasho biyaheedu waa xumaanaya marka waa u sheegaan dadka waxay dhahaan ha ku dabaalnina haddii meeshu leyg uu jira ama haro ama ama- haro ama ama balli waxaa fiican in in dayd lagu wareejiyo oo xoolaha loo loo diido inay galaan waayo xooluhu hadday galaan way ku saaloonayaan dhibaatay ku keenayaan Dhiba- wasaalada xoolahana waxaa ku jirta bacteria dadka disha oo fecal coliform loo yaqaano waxaa kaloo jaamaca magaalooyinka aad ku arkaysaa khaasatan magaalooyinkan aan aada u waaweyneyn daydkii dhexdiisa waxaa ku yaala ceelkii biyaha iyo musqushii boosaneeradeedii marka hadday iyaga toban mitir u dhaxayso waxay moodayaan inaysan shuqul isku lahayn laakiin sh- shaki wuxuusan ku jirin la- waa isu daloolaan oo waxaa ka dhexeeya biyahaas waa u gudbayaan musqusha iyo waa u kala gudbayaan iyo iyo ceelka taasina khatarteeday leedahay Een, wax kasta oo nool waxa ka yimaada oo saxarada ah een, xasaalada ah waxay leedahay waxaa la socda bacteria khatara oo weliba caruurta dilaysa waxaa la ogaaday jaamacow ee waddanka etoobiya stadi la sameeyey caruurta halka sano ka yar oo geeriyooda boqolkii siddeetan iyo shan waxay geeridaasi salka ku haysaa een, biyaha oo aan wanaagsanayn biyo xun oo ilmahaas la siiyey boqolkii siddeetan iyo shan ilmaha ka yar hal sano soomaaliya etoobiyana wax badan baynu isaga mid naho dunida saddexaad baynu naho dad waxaynu nahay baaragta biyuhu ay ku wada yar yihiin marka waxaan qabaa inaguna kama dhe- kama fogin numberkaas asaga marka in aada looga feejignaado carruurta yarkaa biyaha la siinayo oo laisku dayo in la karkariyo biyahaas Waa tahay.
wax kale haddii la waayo dhegeystayaal waxaad weli la- nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee washington axad kastana aad halkaa ka dhegaysataan waxaa maanta aanu ka hadlaynaa biyaha khaasatan biyaha ay dadku haystaan sidii ay u nadiifin lahaayeen caafimaadkooda iyo daryeelkoodana ay uga fikri lahaayeen si ay waxtar bulshada ugu noqoto aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhowow barnaamijka bismillaah aniga magacayga waxaa la yidhaha fosiyo cabdi caarshe waxaan deganahay magaalada gaalkacyo aan weydiinayaa su-aashayda koowaad ay tahay oo aan weydiinayo muuse maadaama dalkeena abaaro badan ay soo wajahaan aynuna ognahay inay biyuhu yihiin nolosha marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad inay nolosha biyaha tahay biyaha dayacan ee dhulkeena harooyinka aan raagayn iyo webiyada iyo maxay ahaydeen tubooyinka aan burqanaya ceelasha daraagaha biyahaas seedaynu uga faa'iidaysan karnaa innaga oo ummaddu ay u baahan tahay inaynu helno xilliyada abaaruhuna soo wajahaan biyo nadiif ah oo kaydsan si maalintaas loogu aayo ay abaaruhu noo yimaadaan muuse kaasaan weydiinaya sidaynu uga faa'iidaysan karno habkaas inaad noo sheegto ayaan doonayaa muuse waa tahay salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu amuse kusoo dhowow inkasta oo aad horey u sheegtay biyaha hoose inay khibradaadu tahay biyaha horta hoose oo ceelashan matooradan iga guqodeen intooda badan iyagu kuma xira xilliga aan abaarta ay xi- xilliga roobka ah oo waa biyaha hoose biyahan kaloo ceelka gacmaha lagu qoday baa ku xiran een, xilliga habda la joogo xilli hadduu yahay roob iyo xilli abaar hadduu yahay oo biyahaas waa guraan Een, eh, fawsiya ay waa su-aal fiican biyo badanoo waxaa jira een, roobku markuu do-o badanaa biyaha kama faa'iidaysano biyuhu ama dhulka hoosey galaan ama intay raacaan een, togog iyay waxay ku daraan meelo kale marka togogoo kale biyo xireenna waa loo samaysan karaa oo lagaga faa'iidaysto xitaa dhulka meelaha hoose inta cagaf iyo wax la gesho waa la samayn karaa eh, wax xurfad oo kale ah oo dadka biyaha u celiya oo lagu soo badbaadaya dhowr bilood oo kale laga yaabo in laga faa'iidaysto Een, waxaase muhiima haddii waxaasoo dhan biyo xireen la sameeyo haddii biyaha inta biyo xireen la sameeyo xoolaha lagu sii daayo mushkilad bay abuuraysaa oo xooluhu inta ba- dhex galaan ay ay ku saaloodaan oo ku kaadiyaan dhi- dhi- dhibaata biniaadamkii dhibaata u keenaysaa waxa xooluhu u dulqaadaan u dulqaataan biniaadamku ma dulqaadan karo khaasatan carruurta waataan markii hore ka hadlaya marka culeyskeeda iyo dhibteeday leedahay kolleyba wadankeenu tabardarradaa jirta awgeed bay keenaysaa inaan tabaabusho weyn oo lagu tashanayo waktiga abaareedka sidee dadkii biyo u heli karaan Eh, waa waxa loo baahan yahay dowladda iyo dadku inay ka wada shaqeeyaan oo waa wax u baahan qorshe ka weyn eh, wax hal qof uu soo jeediyo muuse dhowr jeer waxaad carabka ku dhufatay dowladdu inay sidaas samayso dowladdu inay dadka wacyigeliso dowladdu inay eh, biyaha eh, dadka u- waxaas uga qabato laakiin inta la wada ogyahay sida aad carabka ku dhufatay tabarta dowladaha soomaaliya ka jira hadday ahaan lahayd mid dowlad hoose dowlad goboleed iyo tan federaalkaba waa iska kooban tahay ma- marka ma jiraan waxyaabo aan dhaqaalo badan dadka uga baxaynin biyahaasna lagu ceshan karo siyaabo gooni ah jaamacow bi- biyaha la-ashada waa wax sahlan maaha qalab bay u baahan Eh, dadkuna dowladdu way way ka tabaroon tahay marka la yidhahdo dad yar oo soddon qof oo tuulo degan way ka tabaroon tahay dowladdu marka la yidhaahdo marka da- sababta aan ugu noqonaya dowladduna waa dadkan ururay oo oo taladii isku darsaday marka dowladda loo baahanya inay fa- baahida fiiriso sida loo kala baahi badan yahay meelba meeshay ka daran tahay iyo fursadda taalla meel walba hadday jirta meel ay maraan togag marka roobku do biyo badan inta qaada ku dara meelo kale waa looga faa'idaysan waa looga faa'idaysan karaa waa la ohan karaa biyahan meel aan ku leexinoo godan cagaf inta la geliyo oo saddex bilood dadku ay kusoo kusoo biyo ka helayaan oo kale ha la sameeyo haddii dhulku uu yahay dhulkan xoogaa een, sida gaalkacyo oo kale iyo garow oo kale iyo dhulkan eh, sumreeb oo kale iyo dhul leh adag leh in ayadan laftigeeda laga fakero sidii biyahan roobku markuu doo loo qaban lahaa oo oo looga faa'idaysan lahaa taasna waxaad u bahnaanaysaa qalab baad u bahnaanaysaa een, wa- kharash baad u bahnaanaysaa ma ahan wax een, wax sahlan maaha waa tahay dhegaystayaal waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad kala socotaan washington waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa qaybtii labaad ee biyaha biyaha waxaanu ka hadlaynaa sida biyaha ay dadku haystaan loo ilaalin lahaa caafimaadkooda iyo daryeelkooda si looga faa'iidaysto waxaa inoogu marti ah muuse kooshin oo ku takhasusay bey'adda khaasatanna biyaha waxaan haatana u gacan haadinayaa dhegaysto kale dhegaysta adoo magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa xasan shaashaan oo jooga qaxootiga dhagaxley Een, aniga waxaan qabaa saddex su-aal waxaana rabaa inaan weydiiyo eh, muuse kooshin su-aasha koowaad aan raba inaan weydiiyo waxaa waayey een, eh, engineer muuse waxaan ku weydiinayaa tusaale camal waxaama kasoo qaatay een, biyo ayaan kasoo qaatay webiga webiga biyihii aan kasoo qaatay waxaan ku shubtay berkad berkad maadaama aan ku shubtay biyihii ayagoo fariisanin amaba chlorine aan ku shubin biyihii ayaga ahay waxaan ama amin anoo chlorine ku shubin biyihii ayaga ahay ayaa aan dhahay intaan ku shubay xafiiq amaba digsi aan ku shubay biyihiina waa sidoodii biyihii marka sidoo ay yihiin dab ayaa wasaaray marka inaan wax ku karsa ayaan rabaa marka biyahaas maxay infectay keeni kartaa waxyaalo noocmay u keeni kartaa misena biyahaas caadi waa waxaa lagu karsan karaa inaan weydiin raba su-aashaas kuwa waa gartay su-aalahaada israacso su-aasha koowaad waan haynaa labada kale maxay noqonayaan midda labaad waxay waaye eh, ku- een, midda labaad waxay waaye in horta meeshaan joogo waa qaxootiga dhagaxley badanaana way ka dhacdaa tusa een, badanaana way ka dhacdaa waxaa dhacdaa qaxootiga waxay isticmaalaan jirgaamo waxayna ku shubtaan biyaha tuubo tuubada markay kasoo shubtaan oo jirgaanka uu buuxsan way soo qaadaan xaafadda ay dhiganayaan marka waxaa dhici kartaa qaar waa la daboolaa qaarna waa dabool la-aan marka midka dabool la-aanka ee suba habeenkii saasuu ku baryaa subaxdii bilcaanta waxay dhahaa ama gabdhaha markay arkaanba way daadinayaan biyaha noocaas oo kalena wax ma lagu qabsan karaa waa su-aashayda labaad su-aasha saddexaad ra- waxaa raba inaan weydiiyo muuse kooshin waxay waaye eh, su-aashaan waxay sa- een, waxay qusaysaa dadka reemiga ah tusaale waxaa dhacday roob meel yar ama sheba ayaa biyo galeen biyihii iidaheed wax a- wax aa haystana ma lahan waxa waxa ku karsanaysa ma haysatid waxa cabaysana ma haysatid waxaa la jirtaa lo biyihii ayaga ahay lo-daa cabaysaa dameeradaa cabaysaa geelkaa cabaya biyihii waxaa dhici kartaa inay lo-da dhex martaba ama amaba ay ku kaadiyeen biyihii markaad am- a- weel aad ku shubtaba ama aad damacd inaa cabto waxaa kasoo shiiraysa lo-da biyihi waxaa kasoo shiiraysaa lo-da kaadada kasoo shiiraysaa wax kale aa haysta martid inaa wax kastana waa rabtaa inaa cabtana waa rabtaa waxaan rabaa inaan weydiiyo biyahaas ma isticmaali karaa mise ma isticmaali kari aad ayaad u mahadsan tahay muuse ha ha- de- laba su-aalood weeye horta xoogaa anigu dhakhtar ma ahi oo oo runtii waa ka cudur daaranayaa waxyaaba waxaa jirta aan loo baahan yahay dadka inaana taba ku degdeg inaan siiyo tan aad leedahay biyahan haddii ay yihiin biyo webiga laga soo qaaday oo ay ku jiraan een, fine sediment waxyaaba badan oo ku qasan oo ciid iyo ciid yaryar iyo waxaasoo wixii aan deginin wax ma ku karsan karaa horta haddaa karkarisa biyaha viruska iyo bacteriada waa ka dhimanaya oo oo kuwii cudurka ku keenaya jirada kugu ridayay laakiin waxaan kaleeto oo biyaha ku laban oo ah ciidda oo kala ciid yaryar wey waxaan biyaha midabka u yeelaya Een, kuwaas hadday ji- dee jirkaaga hadduu galo waa iyaduna dhibteeday leeyihiin oo kelyaha iyo waxaan filayaa inay inay dhibaato keeni karaan Eh, laakiin qofka bini aadamku salaadiba say kuu qabataa loo tukadaa haddii aadan wax kala haysan aad wax ku karsato waxaan u malaynayaa baahidaaba kugu khasbaysa inaad inaad u bararto wax ku karsato Eh, su-aashaan ahayd een, meeshaan een, an- balli iyo iyo harada oo biyuhu galeen oo xooluhu ay eh, ka cabayaan oo ay haddana maaragtay ku saxaroonayaan oo adigeeda biyihii oo sidaas eh, inaad oo inaad u bareerto oo een, ina haddaad biyaha iska karkariso oo aad kuwaad cabaysana karkariso kuwaad wax ku karsa een, aad aad aad wax ku karsanaysana aad karkariso waxaan bacteriyadii iyo viruskii cudurka keenayay eh, kuwaasi waxaa dilaya dabkaa dilaya Eh, laakiin wixii kale oo ku qasan oo ay ka mid tahay waxa hadda aan ka hadlaynay oo ah dhiiqada yartoo biyaha ku jirta taas karkarintu wax badan ka qaban kari mayso marka taas ah, waa adigu inaad inaad go-aan ka gaartid waxaa kale oo ku jirtay su-aal saddexaad oo ah biyaha aan daboolka la saarin ee habeenkii bannaanka ku baryaa haweenku way daadiyaan xeryaha qaxootiga markii la joogo xal kale ma loo heli karaa Ah, biyahaas waxaan u malaynayaa waa waxaan u malaynayaa dhinaca diinta weye taas oo waxaan waxaan u malaynayaa in la yidhi waxaa la daboolo dii kale shaydaan wax saas oo kale intaan u malaynayaa baqdin xaggaasi ay jirto laakiin biyaha haddii aan dabool saarayn een, aan wax bahal iyo waxbana ku dhicinin anigu uma jeedo cabsi badan inay halkaas ka imaanayso laakiin taa diinta kama warqabo Bisi- aduunayda ayaga madaadad wax ka waran kara bisinka waxaa Eh, laga qabto ama bisinka culamaha loo laga raadinaya qabtaa, ah.
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayna qaybtii labaad ee biyaha waxaa inoogu marti ah isla muuse kooshin oo qaybtii hore ee toddobaadkii horena marti noogu ahaa waxaanu ka hadlaynaa toddobaadkan caafimaadka iyo daryeelka biyaha la haysta ee gacanta dadka ku jira dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta magacaago saddexan iyo meesha aad joogto adoo ku bilaabaya fadlan kusoo dhawoa barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan jaamac usoo dhawahay magacaygu waa xamde maxamed faarax waxaan joogaa deegaanka gobdheer oo ka tirsan degmada daarussalaam jaamac iyo muuse kooshinba aad baan idin salaamay marka hore waad salaaman tahay waa Waa kaa kaa qaadan.
qaadan su-aal baan doonayaa inaan weydiiyo muuse em, dhinac dhowr qodob taabanaysa maadaama laga hadlayo fayadhowrka biyaha Em, waxa weeyaan horta biyahan anigu em, barkadaha iyo bacaha iyo waxa lagu shubaa qarbada waxa la idhaahdo marka biyaha iyada cilmi badan baan nugu leenahay waxaana weeyaan biyahaasi muddo saddex bilooda ka badan haddii ay ku jiraan meesha way isbedelaan oo way madoobaadaan xawayaan baa ku dhasha aad arkayso murxaladaad loo yaqaano marka waxa weeyaan tusaale ahaan kaba soo qaad qofka ilaa soddon sano in ka badan biyahaasi saabeye roobku nagu daayay wax dhibaatiina aanay kasoo gaarin weliba boqolkiiba sagaashan iyo sideed bulshada soomaalidu biyahaasi ay ku nool yihiin wax dhibaatiya kama soo gaadhaan adigoo haddana arkaya in fayadhowrkooga fin yahay haddana weli wax dhibaatiya kagama yimaadaan iyadoo aanay markaa haysanin bulshada soomaalidu qayb aad u badan aanay haysanin ceelal iyo maxaan idhahdaaye biyo nadiifa haddana biyahoogaasay iskaga nool yihiin oo iyaga iyo xoolahoogaba ay inta badan kaga baxaan oo ay kaydsadaan oo muruqoogana ay ku samaystaan marka muuse waxaan leeyahay muusow biyahaasi sidee la isku waafajin karaa caafimaadka muddada dheer dadka cabiyaana dhibaata kasoo gaadhaynin iyo tan aynu ka hadlayna imikii caafimaad darada oo aan ahayn mid iyadu inagu badan aan ahayn mid inagu yar ah marka biya haddii la dhaha bulshada joojiya maxaa loogu bedeli karaa maadaamaana biyo ceeral iyo aan awood aanaynu lahayn inaynu samaysano aadna waad umahadsantihi adigaa mudan waxaan u malaynayaa xamda waxa ay leedahay ka awow ka awowbaan biyahan soo cabaynay bulshaduna waa ay nooshahay marka wax badan oo laga walwalaa ma jiraan amus
waa waa su-aal fiican xamdi waa waa su-aal fiican Een, xamdi waxaad ogaataa een, waa tan hadda aan lahayn caruurta yaryarka ah ee ku dhimata hadda soomaaliya oo kale haddii la fiirsho iyo wadamadan hore umaray farqi weyn baa udhexeeya waxyaabaha caruurta yaryarka ah ee halka sano ka yar ay u dhintaanna waa waxaa la ogaaday biyaha inay number one ka yihiin oo boqolkiiba eh, siddeetan iyo shan waayada lahaaba ay u dhinteen waxaa kaloo jirta dadka system immune systemkoodu ilaahay u sameeyey wuu la qabsadaa biada uu ku nool yahay wakti ka bacdi annaga hadda intaydaan qurbaha ku abaaday haddaanu soo noqono oo biyaha cabtaan cabno waxaa laga yaabaaba inaan hore ka dhimanno wakti bay qaadanaysaa inaan ku jirjirno udul qaadano oo la- la qabsana aakhirka laakiin intii aad eh, noloshaada u salayn lahayd inaad la qabsato nolol adag oo markii hadhowta imiyuunkaaga hoos u dhaco oo xumaado ama aad xaalad adag kugu soo dirito ama duruufo kaloo caafimaad ay ku hayaan wixii aad u dulqaadan jirtay waagaad dhalinyarada ahayd hadda u dulqaadan maysa waxa marka aad yar tahay oo aad sanad ka yar tahay jirkaagu u- u- uma dulqaadan karo labaatan jir wax marka aad tahay marka xaaladda caafimaadka aad ku sugan tahay ay ku xiran tahay in badani een, waxa jirkaagu u dulqaadan karo iska celin karo biyahan aad leedahay een, ed- ee, maaragtay dhala haddii meel la dhigo saddex bilood meel la dhigo waxaad arkaysaa wax ku dhashay oo ku bilaaban waa run laakiin waxaan dhaladaas markeeda hore wax ku jireen wixii baa batay mudday qaa- haddaan waxba ku jiri lahayn laba arrimood waa inay ku jiraan waa inay ku jiraan wax nool oo ama bacteria ama virus oo waxaan sabab u noqonaya iyo wixii cuntada ahayd oo energy-ga ay ka heli lahaayeen inay biyahaas ku dhex jiraan laakiin biyahaas hadday biyo pure ahaan lahaayeen oo aan wax ku jira aysan jirin waxba kuma aragteen hadday sanad meel yaalaan waa tahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena marka laba qodob oo kala duwan oo biyaha ayaad noo qaadaa dhigtay dhegeystayaashana aad la wadaagtay su-aalahoodii inaad jawaab aad ka siiso guud ahaan bulshada soomaaliyeed iyo gaar ahaan maamulada eh, dadka soomaaliyeed ay haystaan hadday federaal iyo maamul goboleed iyo dowlad hooseba ahaan lahaayeen maxaad kula talinaysaa oo aad leedahay biyaha way wanaagsan tahay in ay dadku sameeyaan
jamac waa su-aal wanaagsan horta waxaan kula talin lahaa maamuladu door weyn weyn weyn baa uga banaan oo weliba wax ay qaban karaan oo aan ahayn wax awoodooda ka baxsan waddanka anigu markaan fiirinayay waxyaabaha waxyaaba badan baan ogahay inaysan dadku awood u lahayn aysan samayn karin oo waddamadan horumaran laga sameeyo laakiin waxa xoogaa aad ka niyad xumaanaysa waxa weeye waxa ay samayn karaan oo aysan samaynaynin tusaale ahaan ceelasha marka la qodayo wax ma jirto ururin ah macluumaadka ceelka isaga oo la qoday ku saabsan cid ogi ma jirto ninka qoday iyo dhowr qof oo ag joogay oo laga yaabo inay ama meel kale iska aadaan ama iska dhintaan wadamadan horumari waxaa la sameeya qofka ceelka qodaya waa inuu haystaa shahaado tababarna haystaa shahaadana haystaa wa- qofka ceelka qodaya wuxuu keeni karaa dhibaato ay ka mid tahay inuu laba meelood oo biyo ku jiraan oo kala xiraa ilaahay kala xiray oo isagu isku furo oo markaas halkaa biyo cusbo badnaa iyo biyo aan cusbo lahayn oo dadku ka manaafacadsan lahaa oo ase qofkaas sabab u noqdo inay inay isu furmaan oo is- isdiqeeyaan kuwii cusbada badnaa kuwii macaanaayo dadka faa'iidaysan jiray faaidaysan lahaa ay ay diqeeyaan marka waxyaabaha keenayso haddii dawladdu ay sharciyeyso ceelka la qodayo in in la- in loo qaato sharci kama wada in xan dadka la xanibo oo dawladdu ay mucjiso dadka ku noqoto iyo dhib laakiin ayadoon dadka culays uga dhigayn in dadka la- dadka ceelasha qodaya qofku uu aqoon u leeyahay waxaan uu samaynayo oo shahaada ay jirto qof kastana uusan ceel iska qodi karin ceelasha marka la qodayana inay jirto halkan fooman baa jira qofka laga rabo inuu buuxiyo ceelkan intee baad ku gaartay biyaha biyaha aad ku gaartay baresharkooda intee buu ahaa intee ba soo gaaray markaad testi garayseen oo aad aad aad jid- jirrabteen ceelka oo aad biyaha bamgarayseen biyo intee la-eg baad ka hesheen biyahaas tayadoodu maxay ahayd intaas wa- foom yar buu qorayaa qofku aan ku qaadanayn toban daqiiqa aan ku qaadanayn foomkaasaa dawladda loo dirayaa dawladdu waxay og tahay ceelkii meeshaa laga qoday waqti eh, meesha laga qoday waktigii la qoday ciddii qoday biyihii tayadoodii iyo iyo ta- iyo iyo iyo iyo tiradoodiiba marka haddii loo baahdo ceel kale in la qodo waxaa la raadinayaa ceelkii ugu dhowaa wixii information aad u baahnayd dawladdaad ka helaysaa oo waxaa jirta hay-ad u qaabilsan ururinaysa eh, macluumaadkaas marka taasoo kale dawladda maxay ku qaadanaysaa waxba kuma qaadanaysa kolley ceelashu waa la qodayaa laakiin waxaa nagu dhacday hadda kahor ceel baan aan aan- aan- aan ku lug lahaa la qodayay ceel baa wuxuu noo jiray toddoba kilomitr ceelkaa la qodayo toban kilomitr aan idhaahdo waan weyne meelaan ka helna informationkeed waxay noqotay in la raadiyo ninkii qoday sii gaal ahaa in la raadiyo isaguna waxba meel kuma qortaba wuxuu xasuusto iyo nasiibkaaga marka taasoo kale in laga baxo een, waddankan hadda canada aan ku noolnahay eh, kun iyo sideed boqol iyo afartan iyo labadii ya geological survey of canada waxay bilaabeen shax inay dejiyaan meelasha dadku u badan yahay in ceel laga qodo konton kilomitr ba ceel laga qodo ceelkaas waa wa- ma aha ceel loogu talagalay in biyo laga cabo keliya waxaa la rabaa in la ogaado inta meelood oo biyo ku jiraan oo isaga hooseysa waxaa laga yaabaa konton mitr in lagu gaaro biyo haddana haddii lasii socdo in haddana markii boqol mitr la gaaro biyo kale la gaaro haddana markii lasii socdo ceel kale lasii qodo waana isla meeshii baa ceelasha laga qoday saddex ceel baa laga qodaya hal meelo isu dhow markaasa waxaa laleeyahay areadaas waxaa ku jira eh, biyaha ugu horeeya konton mitr baa lagu gaaraya biyaha ku xiga waxaa lagu gaaraya boqol mitr biyaha kusii xiga waxaa lagu gaaraya boqol iyo konton mitr mid walbana eh, eh, mid walbana biyaha ku jira tayadooda iyo tiradooda waa sidaan marka ceel markaa qodaysid fikrad fiican baad ka haysataa eri- eh, eh, areadaas eh, meesha aad aad aad ka dhiganaysid goolka aad aad aad hiigsanaysid iyo iyo waxa aad ka filan kartid marka waa waa macluumaad aada muhiim u ah haddana ceelashii waa la qodaya waddankeena intii la qoday baan war laga hayn oo Waa la ururin macluumaadkoodii Waa taan waxaan oran lahaa dawladda ha iska xil saarto iyo inay dadka wacyigeliso oo laga wacyigeliyo hadda maqaayadahoo kale in in sharci loo sameeyo oo aan laga ogolaan dadka inay dhibaato u geystaan Waa oo la tahay.
yidhahdo waxaan waa samayn kartaan waxaana ma samayn kartaan muuse kooshin injineer aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wakhtigaaga idinkoo dhan baa mahadsan rajaynayaa inaynu dib dambana isu maqal haddii lahayn dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanaynay qaybtii labaad ee biyaha martina uu noogu ahaa muuse kooshin oo ku takhasusay bey'adda khaasatan biyaha intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulantideena dambana ismaqal dambe oo xiise leh
jaamac buule jaamac iyo barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha aanu intaa kaga nimaadno haatanna ismaaciil xuseen farjar aan weydiisto inuu inoo dulmaro qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa mid iyo laba intii uu wakhtigu inoo saamaxo mahadsan jacfar booliska maraykanka ee gobolka texas ayaa sheegay in siddeed qof oo meyda laga helay buuri gaadhi oo qafilan oo yaalla barxad gawaadhida la dhigo oo ku taalla dukaan laga dukaamaysto oo lagu magacaabo walmart charles hood madaxa qaybta debdemiska ee san antonio ayaa sheegay in ugu yaraan siddeed iyo labaatan qof oo kale oo caruuri ay ku jirto laga daadgureeyey boodhiga gaadhiga ee qafilan waxaana dhimashada iyo dhaawaca keenay kulayl badan oo ku sababay neef qabatow madaxa qaybta dabdamisku wuxuu sheegay in dadka dhaawaca qaarkood ay dhibaato xoogli ka soo gaadhay dhinaca maskaxda taas oo laga yaabo inaan laga daaweyn karin
aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa ismaaciil xuseen farjar oo inoo dulmarayay qodobadii ugu waaweynaa warkii dunida ee maanta idaacaddayadii galabnimona intaa ayaanu ku soo gebagabaynaynaa waxaana idinla socodsiinayey anigoo ah jacfar kuuka iyo ismaaciil xuseen farjar soo saaristana waxaa gacan naga siiyey bashiir abikar cabdulaahi intaynu dib u kulmayno idaacadaha iyaga xiga dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo